halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka kow soddonka mitriban efemyada magaalooyinka geeska africa qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin afarta bisha maaj sanadka labada kun iyo labaiyo tobanka aan idhaahda sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakay waxaa ka mid ah hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay unhcr oo ka hadashay xaaladda qaxootiga ay soomaalidu ka midka tahay ee ku nool dalka masar
waxaa go'aan lagu gaaray in qaxootiga dalalkooda nabadda yihiin ee dib loogu celiyo wixii kale oo dalalkooda qallaasa ka jiraanna in loo raadiyo dibadejin ama dal saddexaad loo raadiyo soomaaliya iyo liibiya iyo suuriya waxay ka mid yihiin qaxootiga dalalkooda uu ka jiro dhib badan oo yu-nkana u raadin lahaa inuu xal u sameeyo xal daa'ima u raadiyo waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dunida oo shalay laga xusay maalinta caalamiga ee duurjoogta xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waddamada soo koraya oo dhan ama dhaqaalahooda hooseeyo waxa dhaqaalahooda uu ku kobco waxyaalaha uu ku kobco waxaa ugu muhiimsan waxa duurjoogta ay sida ay uga faa'iidaystaan oo tusaale dalka la yidhaahdo ivory cost oo magacoodaba sidaas yahay waxay marka ku caanbaxeen waa maroodiga waa maalinta duurjoogta iyo waraysi aan idinkaga hayna dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xisbiga dimuqraadiga ku eedeeyey inay sabab u ahaayeen burburkii ku yimid wadaxaajoodkii uu la lahaa madaxweynaha kuuriyada waqooyi madaxweynaha ayaa arrintaas sabab uga dhigay su-aalihii uu guddiga aqalka hoose ee maraykanka sida tooska ah ee warbaahinta looga daawanayay ay ku weydiiyeen qaraankii hore ee madaxweyne donald trump michael cohen madaxweynaha ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray shalay in ay dimuqraadiyiintu si toos ah ay su-aalo u weydiiyaan nin beenlow ah musuq maasuq galay oo la xukumay aniga oo shir dibadda ugu maqan wadaxaajoodna kula jira hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waa meeshii ugu hooseysay ee siyaasadda maraykanka ee abid gaarto ayadaana malaha u sabab ahayd inaan isaga dhaqaaqo wadahadalkii michael cohen waa qareenkii hore ee madaxweyne donald trump intii uu gudaha intii uu guddiga aqalka hoose su-aalaha uga jawaabayeyna si toosa waxa uu warbaahinta horteeda uga sheegay inuu madaxweynuhu maraykanka uu yahay beenlow dembiile cunsuri ah waxaana uu si adag ugu taagtaagsaday in donald trump uu dembiye galay intii uu madaxweynaha ahaa dimuqraadiyiintana laga doonayay inay baaritaan dheeri ah ku sameeyaan
waxaa gaabis uu ku yimid weerarkii cuslaa ee lagu hayay meeshii ugu dambeysay ee dhulkii ay isis gacanta ku haysay ee syriya iyadoo dagaalkii lagu qaaday uu galay maalintii saddexaad xogaga uu maraykanku taageero ayaa ku dhawaaqay dib u dhac ku yimid qorshihii ay ku qabsan lahaayeen magaalada baguus iyagoo u sababeeyey in dad rayid ah oo badan ay halkaasi ku sugan yihiin oo isisna ay gabaad ka dhiganayso mustafa baali oo ah afhayeenka ah oo hadlay xoogagga dimuqraadiyiinta syriya ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo s d f ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka ku faafiyey hadalkan haddii shalay laakiin ma uusan sheegin waxa ay ka yeelayaan dadka rayidka ah iyo sida ay magaalada ugu soo saarayaan inta uu weerarka socdo dagaalka ku socda magaaladan ayaa bilowday jimcihii iyadoo ciidamo ka badan shan iyo toban kun oo uu maraykanku taageero ay weerareen ka hor waxaa magaalada ka cararay oo ka qaxay dad ka badan saddex iyo toban kun oo qof oo la sheegay inay qaramada midoobay haatan u raadinayso gargaar
aroor suuban dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r ayaa dhowaan soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda nololeed ee dadka qaxootiga ee ku nool dalka masar wariyaha v o e da ee bariga dhexe xuseen sahnuuni ayaa inoo haya hay-adda unhcrt ayaa ka digtay taageerada ay helaan qaxootiga ku nool dalkani masar inay wajahayso xaalad qalabsan taasoo ugu wacan kororka qulqulka muhaajiriinta ee yimaada dalkani iyo inaysan kaafinaynin kaalmada loogu talagalay lalaasaha ka taagan dalka yeman iyo dalalka saxaraha afrika ayaa ku qasbay qaxooti badan inay soo gaaraan dalkani masar labadii sane ee ugu dambeysay kaasoo tirada qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ee iska diiwaangeliyey xafiiska u n c rt ee dalkani ku siyaadiyey nisbo dhan boqolkiiba barnaamijka u n c rt ee ku wajahan qaxootiga ku sugan dalkani masar ayaa haatan caawiya rubac malyuun qaxooti ah oo inka badan kala bar ay yihiin qaxootiga suuriya halka inta kalena ay ka yimaadeen dalalka suudaan soomaaliya ethoobiya eritariya koonfurta suudaan iyo dalka yeman kuwaasoo hela afar boqolkiiba kaalmada u n c rt kororka dadka qaxootiga oo keenay inuu yaraado kaalmada dhaqaale oo ay heli jireen qaxootiga ayaa sababay in qaxooti badan ay isaga tagaan dalkani kadib markii ay waayeen taageerada ay doonayeen waxaan dareemayaa welwel daran sababtoo ah siddeed ka mid ah tobankii qof ee qaxootiga ku ah waddankani waxay ku nool yihiin duruuf bini'aadanimo oo bacan xitaa ma heli karaan waxyaabaha daruurigu ah noloshooda waxaa sidaasi yidhi philipi grand oo ka tirsan hay-adda uned siarta qaxootiga jooga dalkani waxay u baahan yihiin kaalmo bini'aadamnimo oo dhammaystiran sidaasi darteed buu yidhi philipi grand waxaan awoodi la'nahay inaan sii wadno barnaamijka taageerada qaxootiga asaasiga u ah kadib markii ay korodhay tirada muhaajiriinta ee soo gaaray waddankani labadii bilood ee aan ka soo gudubnay ee sanadkani labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxay u n c r t ka adeegsatay keliya nisbo aad u yar oo ka mid ah miisaaniyadeeda sanadlaha oo gaaraysa boqol iyo afar dhibic laba milyan oo dollarka maraykanka ah si aan u taageerno qaxootiga iyo dadka magangelyadoonka ee soo galay dalkani waxaa sidaasi yidhi philipi grand dowladda masar ayaa marti soortay islamarkaasina taageerta qaxootiga ku sugan dalkeeda waxayna u fidisaa waxbarasho iyo daryeel caafimaad oo bilaash ah iyadoo qaxootiga la mid dhigtay sida dadka masaarida haddana qaxooti badan ayaa halgan ugu jira sidii ay u quudin lahaayeen qoysaskooda iyo sidii carruurtooda ay u dhigan lahaayeen iskuullada sare sidoo kale qaxooti badan ayaa la daalaa dhacaya deen fara badan iyo fakri kuwaasoo wajahaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin carruurta oo la shaqaalaysiiyo guurka degdega ah iyo in lagu qasbo inay wareegaan shaaracyada iyadoo aysan jirin wakhti cayiman oo la saadaalin karo in qarash loo helo dhibaatooyinkaasi haddana u n c r ta waxay qaxootiga u samaysaa arrimo badan oo waxtar u leh muhaajiriinta haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah soomaalida degan dalkani masar ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha xafiiska u n c r ta u qabto muhaajiriinta ku sugan waddankani iyadoo kaashanaysa dowladda masar marka ugu horeyso oo qofka qaxootiga oo wadamadaasa soo sheegnay ka mid ah waxaa loo aqoonsadaa inuu asylam siikar u yahay waxaa la siiya aqoonsiga qaxootinimada oo buuxo waxaa kaloo loo fidayaa adeegyo ay ka mid yihiin waxbarashada caafimaadka in sharci ahaan wadanka wixii ka haleysan maaragtay laga saacido waxaa kaloo la siiyaa xaaladooda dadka ay adag tahay maaragtay caafimaad adag oo lagu daaweeyo wadanka gudihiisa haddii ay wax ka qaba waayeen dibudejin banaanka oo resettlementka siiyaan wadamada ugu badan ee la siiyo qaxootiga qaato ama dibudejinta u sameeyo waxawaaye wadamada maraykanka canada ingiriiska iyo wadamada yurub scandinavianka oo aan number badan ahayn sidoo kale kaahiro waa xarunta ugu weyn ee bariga dhexe ay ku leeyihiin united nationka ama hay-adda maaragtay qaxootiga ee caalamka sidoo kale waxaa jiro xaalaad oo qaas ah ee united nationka ee dibudejin deg deg ay u sameeyaan xaalaadka oo loo yaqaano minorka ama non accompanied minor ee dhahan oo ah ciyaalka ka hooseeyo under eighteenka oo waaridkood aana la socon waxaa loo sameeyaa dibudejin sida ugu dhaqsiyaha badan oo xaaladooda waxaa caawiyo hay-ado badan oo united nationka hoos yimaado sida m s f ta save the children hay-ad bistig la dhaho ama st andrew arrimahan ayaa imaanaya xili dhowaan u n c r ta iyo dowladaha dib u dejinta dib ay u bilaabeen islamarkaasina dardar ay geliyeen howlaha dib u dejinta ee loo sameeyo qaxootiga cabduqaadir faarax xirsi oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha qaxootiga ayaa faahfaahin ka bixinaya dhaqdhaqaaqa ay bilaabeen sanadkani dowladaha dib u dejinta u sameeya qaxootiga ku sugan dalkani masar
saxanuuni walaale siduu sanadka cusub oo u dhashayba waxa aad loo dardargeliyey arrimaha qaxootiga masar waxay ka mid tahay meelaha qaxootiga nambar badan ay ku nool yihiin kadib laba sano oo xanibnaa arrimaha qaxootiga dib baa loo bilaabay faleeyo badan oo maraykana lasoo dhejiyey iyo kanada iyo ingiriiska shirka ugu dambeeya oo ka dhaca qaaxiro waxaa go-aan lagu gaaray in qaxootiga dalalkooda nabadda yihiin dib loogu celiyo wixii kale oo dalalkooda qallaas ay ka jiraanna in loo raadiyo debadejin ama dal saddexaad loo raadiyo soomaaliya iyo libiya iyo suuriya waxay ka mid yihiin qaxootiga dalalkooda uu ka jiro dhib badan oo u-nkana u raadin laha inuu xal u sameeyo xal daa'ima u raadiyo hay-adda u n h c r ta ayaa si gaar ah uga walaacsan awoodda ay ku sii wadi karto barnaamijkeeda ilaalinta carruurta qaxootiga gaar ahaan kuwa aan la socon qoysaskooda afartan boqolkiiba qaxootiga masar ku sugan waa carruur qaarkood waxay yimaadeen ayagoon waalidkood la socon kuwaasoo ilaa iyo iminka aan helin qoysaskooda xuseen saxnuuni v o a qahira
beeraan lahayn guriyaan lahayn adigoo guri kalaan lahayn intaba asigaa loo gaday inta utaadhiba ku jira ama uu magafa uu qabsanaya intaas asigaa lagu burburiyey inta ka dambaysa cidda dhaqaaliheedu hoosuu u dhacay odagii aniga hadduu isu kaayi qaban weyse waali camalan aniga ku sigto al'aanadaas hadda markii doonaa tahriib ama baday wax ku noqota layidhaa hurdada dhamaa iga tegaysa
macnaha cunugiina waan waaye horta oo wiilkii maadaama reerka hormuudka u ahay waan waaye lacagtii aankee reerka loogu dabshida loogu shaqaynayna iyadana waa burburto magafa meel cidle ku qaatay hoygiina aba sheeginba saddexdiiba waa isku waayey
wiilkii ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhahen wiilkii asagoo annagu ma duugin waa nala dilay socdaa nala yidhi hadduu dhintay suudaankaana duugaya socdaa nala yidhi bay dhaheen muddo anoo ka sabray rubahaantii ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo tacsixisaa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii isagoo kaa nool ku taagan tahay oo sheekaynaya oo maxay habeen baa ilaahay itusay qayliyadiyadii dhexdeeda waxaan ku qayliyey war aabiisa u wacay macnaha abaadir ma dhiman waa nooliyo intaa markaan idin samada unbaa roob ilaahay ka soo daayay waa riyadii dhexdeedii markaan micnihii manaamkii sii waday sii wadayna wiilkaygu waxaan arkay isagoo lugaynaya
codadkaas dhegaystayaal waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka elais oo haddii eebaha awoodda la yidhahdo aad ku maqli doontaan idaacadaha egaga galabta iyo tanfiidnimada aad baad umahadsan tahay jaamac sanad walba saddexda maaja waxaa laga xusaa dunida maalinta duurjoogta adduunka oo qaramada midoobay ayay u astaysay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii munaasabadaha la qabto ayaa ku badan u badan kuwa wacyigelin ah oo ku saabsan badqabka duurjoogta wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay doctor qaasim xirsi oo ku taqasusay oo takhasuskiisu yahay degaanka iyo islamarkaana qoray buwaag ay ka mid yihiin nabaad guurka iyo maareynta dhirta iyo daaqa oo ku sugan magaalada toronto dalka canada ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ay degaanka iyo dadka uga dhigan tahay munaasabadan
in dadweynaha la xusuusiyo xuska maalinta duurjoogta caalamiga ah waa arrin aad u muhiim ah waxa ay ugu yaraan keenaysaa in dadweynaha la siiyo wacyigelin caam ah oo ay ku ogaanayaan qiimaha iyo muhiimadda ay duurjoogta u leedahay dalka dadka iyo duurka waataha doctor e xaaladda duurjoogga ee soomaaliya ee maanta waa siday xaaladda duurjoogta soomaaliya waxaan xaaladeeda waxaan ka ogahay markii ugu dambeysay ee aan anigu ka shaqaynayay wasaaradda bii-ada oo la xiriirtay duurjoogta iyo horumarinta reer miyiga iyo aafooyinka dabiiciga intaba aan u xil saarnaa soomaaliya aan ahaa agaasimaha guud sanadkii laba kun ilaa laba kun iyo shantii waxa aan samaynay cilmi baaris ku wajahnayd markaas tirakoob ah maroodiga tirakoobkii maroodiga oo aanu samaynay waxaan ogaanay in soomaaliya ay markaas ku noolaayeen koonfurta soomaaliya aan ka elnay lix maroodi oo keliya lixdaas maroodi oo saddex isku hal qoysa aabihii yooyadii iyo cunugoodii ay deganaayeen meel oo dhow wadooyinka la dhooshanta america ee gobolka baay hal keligeedna ay taagnayd oo duq ah ay taagnayd meesha la oran jiray bush bush back oo ahayd meeshii kolkii horeba lagu xanaanin jiray oo kismaayo korkeeda ah labana ay joogeen duurka jamaame intaas marka waxaa loo baahan yahay maanta in la sameeyo ay baash u baahan tahay in la sameeyo baaritaan weyn oo lagu eegayo waxa jira xaalkoodu sida uu yahay iyo markaas si loo galo kadib sidii lagu soo celin lahaa waxaa loo baahan yahay tirakoob ay ka qayb qaadanayaan culumta iyo technolojiga casriga ah ee satellite-ka waa maxay faa'iidada duurjooggu ay u leeyihiin dadka iyo deegaanka faa'iidooyinka ay duurjoogtu u leedahay dadka iyo dhulka kulli waxaa ka mid ah waxay u qaybsantaa mid dhaqaale mid dhaqan mid cilmi waxyaalo badanoo saas la mid ah marka midda dhaqaalaha keliya haddii aan taabto waxaa wadamada soo koraya oo dhan ama dhaqaalahooda hooseeyo waxa dhaqaalahooda uu ku kobco waxyaalaha uu ku kobco waxa ugu muhiimsan waxa duurjoogta ay sida ay uga faa'iidaystaan oo u keeni karta dhaqaale iyo magac iyo muunad intaba u keeni karta oo tusaale dalka la yiraahdo ivory coast oo magacoodaba sidaas yahay waxay marka ku caanbaxeen waa maroodiga marka waxaa looga faa'iidaystaa dhinacyo badan hadday tahay xagga dalxiiska hadday tahay xagga cilmi baarisyada kala duwan oo cilmiyo kala duwan cilmiyada dhnocyada loo kala baaro oo mid walba goonidiisa ah hadday tahay in xag warshadeyn oo kaleeto oo warshadu ma aha warshada lagu jijibinayo ee ah mid wax loogasoo wax loo saar wax soo saar looga sameynayo oo aan ah xagga daawo ayaa looga faa'iidaystaa duurjoogta dhar baa looga faa'iidaystaa cuntaa looga faa'iidaystaa hoy ahaan baa looga faa'iidaystaa taasi oo dhan waa dhinac dhinaca kaleto waxaa wax looga faa'iidaystaa duurjoogta xagga ilaalinta bii'ada oo ah mid aad u muhiim ah iyo baritaanka ay dadka barayso sida loo ilaaliyo bii'ada oo tusaale waxaa ka mid ah marka uu xabad duurjoog ah maroodi ama dhurwa uu meel wax ka soo cuno waxa uu tegayaa meel kaletuu badanaa tagaa uu ku saxaroonayaa marka uu saxaroodo saxaradaas waxaa kasoo baxaya waa beer geedo kale oo horla halkaa kasoo baxaya marka dhir cusub ayuu naqaynayaa oo abuurayaa oo marka diyaarad kor lagala maro ay quruxda kusoo baxayso waxaa jira in ugaarsi lagu hayo duurjoogga sida maroodiga dhibaato noocee ah ayuu arrinkaasi ee ku hayaa deegaanka sideese looga hortegi karaa dhibaatooyinka lagu hayo duurjoogta soomaaliya way badan yihiin balse waxaaba kaaga filan caan ah sida ay maalin walba ay u dhacdo oo loo soo sheego in diyaarado helicopters ah lagula wareego dhulka soomaaliyeed oo la qaato noocyada duurjoogta ee adduunka ku yar ama ka cirib go-ay balse soomaaliya jooga sida haramcadka iyo shabeelka qaybo ka mid ah oo kaleeto iyo in ay jiraan iyagoo soomaaliya oo aan lahayn ciidamada borgerka askar maroodiga aanu aqoon jirnay aan lahayn ay dhulkooda ka ugaarsanayeen duurjoogtaas sida kuwii maalidhowta haweeneydii lagu qabtay tanzania oo kaleeto kenya waad la socotaan inay kulli u qaxeen sida ay dadka u qaxeen ay uga sii horeeyeen waxaas oo dhan oo waxaa jirta baaba ah oo lagu hayo duurjoogta dalka soomaaliya duurjoogta marka aan leeyahay macnaheeduna ma ahan dhurwaayada iyo keliya ma ahan waxa way duurjoogta sida shimbiraha iyo waxa duula oo dhan iyo duurjoogta badda sida yaxaasyada iyo waxa la midkaa oo dhan iyo cayayaanka geedaha hoostooda ku jira oo jiraca iyo ay ka mid yihiin waxaas iyo kuwa waaweyn ee socda intaasoo dhan ugu dambayntii maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si loo ilaaliyo badqabka duurjoogga dalka in ay duurjoogtu ku soo noqdaan dalka waxyaalaha hortaagan waxaa ugu horeeya nabadda waa in nabad la helaa si looga hortago duurjoogta oo cararaysa in la sameeyo dib u soo celin waayo dhulka ay ku noolaan karaan waa dhulkoodan halkan ah oo sida ariga ku nool waqooyi uusan ugu noolaan karin koonfurta soomaaliya oo ah in uu dhulka goosha iyo gendigale uusan ugu noolaan karin oo kaleysan iyaguna meel kale ugu noolaan karinin dowladda waxaa la gudboon in ay dhismihii hay-adihii horeeto iyo xafiisyadii iyo ciidamadii quseeyey inay dib u yegleelaan
kaasi waxa uu ahaa doctor qaasim xersi oo takhasuskiisu uu yahay deegaanka iyo islamarkaana qoray buugaag ay ka mid yihiin nabadguurka iyo maaraynta dhirta iyo daaqa xuseen nuur xaaji ayuu magaalada toronto dalka kanada ugu warramayey
wararsuuban dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington maamulada dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka soomaalida ee waqooyi bariga kenya ayaa toddobaadkan shir ku yeeshay magaalada gaarisa waxaa shirkaasi looga hadlayay xaaladda ku xeeran reer guuraaga ammaanka iyo sidii sare loogu qaadi lahaa tacliinta xoolaha iyo waxyaabaha kale ku xeeranba wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan halkaasi inooga soo diray kulankan oo ay lahaayeen dhammaan hogaamiyaasha kala duwana dalkani kenya ka soo jeeda dhulka rey guuraaga laysku yidhaahda degan korna u dhaafay ilaa iyo laba kun oo hogaamiyaal kala duwan oo intooda badan afar boqol oo ka mid ay ahaayeen hogaamiyaasha dowlad deegaanada hoose ka socday shan iyo toban gabonatoore iyo weliba boqol ka mid ah xildhibaanada golaha sare dalkani kenya ayaa dulucdiisu waxa idinla gorfeeya xaalada amniga horumarka iyo weliba ay dhaqaalaha guud ee dowladda dhacay ku horumarinayso gobolada rey guuraaga dalkani kenya ay ku nool yihiin gobonarka gaarisa county mudane cali bunuw qorano ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in reerguuraanimadu ay tahay noolal rasmiyo dadka gobolkan ku dhaqana ay soo wada mareen waxaan dhowaan xariga ka jaray tallaal aan tallaaleyna in ka badan hal milyan oo xoolaa waxaan leeyahay waa in dhaqaalaha ugu badan xoolaha aan gelinaa waxaan idaan leeyahay waa in ka dowlad ahaan waa naga go-on tahay haddaan nahay dowladda gaarisa idinkuna inaad nala qaadataan dhaqaalegelinta dadka xoolo dhaqatada ah waa wax wanaagsan dhinacyo badan oo dhaqaalaha ayaynu ka fiirin karnaa marka aynu hanti fara badan gelinayno xoolaha rahema jaldezo laga soo doortay deegaanka isiolo ahna xogayaha guud ee xildhibaanada reer guuraaga dalkani kenya ayaa v o eda u sharaxaysa waxa uu badanay kulankani ku qaadaa dhigeen aftida qaran ee la doonaya in dalkan laga qaado aftida waynu doonaynaa laakiin ma doonayna afti dad shaqaasi ay xilal ku helaan ama xilal lagu siiyo annaga waxaa nahay dadka reer guuraaga waxaana leenahay in dhulka yaga naloo xisaabo waan ognahay inay jiraan dad fara badan oo dhinac noo riixmarkaynu ka hadlayno dhanka abaaraha ee saameynta ku yeeshay nolosha dadka reer guuraaga waxaan la soconaa in dadka yaga inta badan ay u kici timaan xilliga doorashadu xilliga aftida qaran dalkani ka dhici doonto dalka etoobiya soomaaliya oo dad reer guuraa yihiin taasna waan ka soo horjeednaa waxaan leenahay waa in laga bedelaa xilligaasi raxima ayaa sidoo kale waxay sheegtay in amniga uu yahay shayga ugu weyneeda dadka gobolada reer guuraaga degan ay inta badan xilka iska saarayaan haatan ay ku baraarugeen in horumar darrida guud ahaan goboladaasi ka jirto amnigu qeyb libaax uu ka qaadan karo la sugo madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruuto meeley oo gabagabadii shirkaasi soo xiray ayaa sheegay in dhibaatada ugu badan ee dadka reer guuraaga haysatay tahay tacliin darrida baahsan arrimaha tacliintu waa ay arrimo aada noogu murugsan annaga waxaan sameynay laba tillaabo tillaabada koowaad waxay ahayd in cunug walbaoo dalkan kenya ku nool ay tahay waajib ku tahay in dugsiga hoose dhexe uu galaa haddana waxaynu mar labaad u fasaxnay in dugsiga hoose dhexe lacagtiisu ay tahay mid bilaash culayska ugu faraha badnaa waxa uu naga haystaa gobolada dadka reer guuraaga ay ku nool yihiin isku soo celceliyo shirkan ayaa waxa uu ku dhammaaday is-afgarad in laga wada sheeqeeya amniga aalo fara badanna la geliya reer guuraaga hantida ugu badan ee dadka goboladana ay haystaana ay tahay xoolaha xoolihii ugu faraha badnaana sanadyadii isxigxigay abaaraha inta badan goboladani ay ka jireen ay gacanta ka baxeen haatana loo baahan yahay in dadka reer guuraaga dalkani kenya ku nool oo isku celis boqolkiiba siddeetan la sheegay in dalkani kenya dadka ku dhaqan ay dad reer guuraa yihiin ay gacmaha isqabsadaan ay la yimaadaan fikirra kor u soo qaadi kara nolosha dadka reer guuraaga dalkani kenya ku nool maxamed faarax shire v o w gaarisa
aad buu mahadsanya maxamed faarax shire halkaad unaga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade gobolka minnesota magaalada minneapolis nooga soo diray
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah axmed mire oo loo yaqaano sheikha kana tirsan kooxda t c ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kulamada aan falanqayn doonana waxa ay ka tirsan yihiin horyaalada talyaaniga ingiriiska iyo sbain aanse ku hormaro kulamadii horyaalka danka ingiriiska ee toddobaadkan dhacay kuwii ugu xiisaha badnaa ka hor inta aynaan falanqaynta gelin kooxda kubadda cagtaee tottenham hatsba ayaa gurigeeda kula ciyaartay arsenaal hal gool iyo hal gool ayayna ku kala tageen walow arsenaal ay rigoore iska khasaarisay sagaashankii daqiiqo ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa tan iyo sidii uu majaraheeda u qabtay macallinka cusub ee oligana solshire weli dhinaceeda dhulka lama dhigin horyaalka waddanka ingiriiska saddex gool iyo laba ayay kulan adag oo la ciyaartay southampton kooxda kubadda cagta ee manchester united ee ku badisay oligana solshire waxa uu fahmay didadda kooxdan loo adeegsado iyo sida ciyaartoyda niyadda loogu dhiso lukaaku oo indhoweyd ay ka taallay ayaa goolasha guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee manchester united oo laba gool dhaliyey kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa iyana waxa ay ka badisay kooxda a f c banmouth hal gool iyo waxba ayay ku guul heshay shalaytana kulamo adag oo horyaalka dalkaasi layskaga hor yimid kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee everton iyo liverpool waxaana taasi ay suuro gelisay labadan kooxood oo isku magaalo ka dhisan in ay ku kala baxaan eber iyo eber oo wax goolalaana iska dhalin horyaalka waddanka ingiriiska waxaa mar kale hoggaankiisa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee manchester city maadaama liverpool ay bareejo ka qaadatay kooxda kubadda cagta everton haddaba waxa ila jooga sidaan idiin sheegaba axmed shiiqa oo ciyaaraha ila falanqaynaya axmedow ee kooxda kubadda cagta ee manchester city horyaalkii waddanka ingiriiska oo iyadu difaacanayso mar kale waa tan hoggaankeedii qabatay liverpool oo iyadu kooxda manchester city mar toddoba dhibcood ka sarraysana haddaba dhibic baa laga sarreeyaa maxaa dhacay no mascad aad iyo aada umahadsan tahay horta maantadan la taagan yahay waxay ahayd liverpool inay liiga ku hogaaminayso toban dhibcood sababtoo ah hadda sagaalkii geemo u dambeysay liverpool waxay luusgaraysay koo iyo toban dhibcood iyadoo taas aa u aaneyn karno ama aan dhigi karno liverpool bareejooyinkeeda badan mansirina waxaa waaye luuskeeda badan mararka qaarna way dhacdaa oo hadday bareejadaada badan tahay waxay ka xanuun badan tahay guuldaradaada waayo adoo laba geem bareeji galay iyo adoo hal geem lagaa bediyey waxaa dhibca lumis badan labada geem oo abareejada gashay waayo afar dhibic caaweysay laakiin markii hal geem lagaa badiyay saddex dhibic caaweysay micnaheedana waxaa waxaa ka faa'iidaysanayo sidaan u jeedo
maxamuud mascade iyo xubintaasi falanqaynta ciyaaraha idaacaddaheenna soo socda ee galabta ayaad dhegaysan doontaan haatana codkii baxsanaa fanaanka la fooleh iyo aamina heestii aamina qalbiga ihanate macnaa ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku rabon ka ahaanayin warkii qalbiga ihanate macnaa ku iloobi karaa
amar alle way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amar alle wayna qoray inaad inaad say ahaato
codka macaan ee la folay iyo aamina waxay u dambeysay idaacaddayadii aroornimo wadajir idinku kusoo jeedinayeen maxamed colaa xasan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamacta mi kulantadeena dambe idaacadda galabnimo iyo duhurnimo iyo fiidnimaba ismaqal dambe oo xiise leh inaad inaad say ahaato
idam ilaa aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
ida milaa aqal nagiya oo lagu aayan udubkiisii dhabu taagne
idam ilaa aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
ida milaa aqal nagiya oo lagu aayan udubkiisii dhabu taag